galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa galab jimco ah bisha may ee sannadka labakunyoafarlabaatanka waa toddobiyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somali com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan maanta ku eegayno heshiisyadii ay dhowaan galeen dowladaha soomaaliya iyo kenya waa shir annagoo dhan naanfacaya waa shir maaragtay soomaaliya iyo kenya ay gacmaha isqabsadeen horta waxaa isweydiin leh waxa weeye dowlad goormay heshiisyo international ah geli kartaa maanta saan warqabno soomaaliya qaangaar ma aha aniga waxaan ku dari lahaa saaxiibaday wararkay sheegeen maaragtay waa rabada waa muhiim laakiin waxaan qabaa aniga intaan heshiis la gelin marka hore policy stadium la sameeyo
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan naijer iyo maraykanka oo ku heshiiyey qaabka ay ciidamada maraykanka dalkaasi uga baxayaan waxaa kalood maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka ka socda suudaan barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaan idin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida gawaarida xamuulka oo ay ku raran yihiin gargaarka bini'aadnimo ee sida aadka loogu baahan yahay ayaa jimcada maanta ah bilaabay inay u dhaqaaqaan xeebta ghaza iyagoo sii maraya deked macmal ah oo kumeel gaar ah oo ay dhiseen ciidamada maraykanka gargaarkan ayaa ah saayadii ugu horreysay ee dhinaca badda ah ee loo diro dhulka goodoonsan muddo laba bilood gudahood ah hase yeeshee wuxuu aada uga yaryahay gargaarkii kooxaha samafalka ay sheegeen in loo baahan yahay si ay u maareeyaan gaajada daran ee ka taagan marinka khaza maalin ka hor militariga maraykanka ayaa sheegay inay xeybta ghaza ku rakibeen deked macbal ah oo sabeynaysa taasoo ah tallaabo muhiim ah oo lagu dhammaystirayo marinka gargaarka badda ee aqalka bentakonka uu ku dhawaaqay bishii maarj taliska dhexe ee maraykanka ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in tallaabadan ay tahay dadaal caalami ah oo socda taasoo lagu doonayo in sahay bini'aadanimo oo dheeraad ah la gaarsiiyo shacabka falastiiniyiinta ee jooga ghaza iyadoo loo marayo dhinaca badda militariga maraykanka ayaa sheegay in maalmaha soo socda la filayo in ilaa shan boqol oo tan oo gargaar ah la geeyo gaza iyadoo qaramada midoobey ay ka digtay macluul halkaasi ka dhalataa shixnadan gargaar ee maanta ku wajahan khaza ayaa imaanaysa iyadoo hay-adaha gargaarka ay sheegeen in raashinkii uu ka dhammaanayo koonfurta khaza shidaalkana uu gabaabsi ka yahay halka hay-adda maraykanka ee horumarinta caalamiga ah ee u s a i d iyo hay-adda barnaamijka cuntada ee w f b ay sheegeen in macaamiishii in macluusha ay goor horeba ka dhacday waqooyiga khaza dhinaca kale ugu yaraan lix boqol iyo soddon kun oo falastiiniyiin ah ayaa si qasab ah looga sii barakiciyey toddobadii bishan markii israa'el ay bilowday duqeymaha cirka iyo howlgallada dhulka ah ay ka bilowday rafax sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga falastiiniyiinta ee u n r w a dowladda itoobiya ayaa khamiistii diiday khudbad uu jeediyey safiirka maraykanka oo ku baaqaya in si wanaagsan loo ilaaliyo xuquuqda aadanaha iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda ay khudbadaasi ku tilmaantay mid aan la rabin iyo talo xumo isagoo booqanaya dhismo taariikhi ah oo dhowaan dib loo dayactiray oo ku yaala caasimadda adis ababa arbacadii ayaa danjire ervan mazinga waxa uu ku baaqay hannaan cadaalad ah oo hufan si wax looga qabto warbixinada ku saabsan dilalka aan sharciga ahayn xariga sharci darrada ah tacdiyada galmada iyo xadgudubyada kale cidda ay mas-uuliyadda ka saaran tahay inay maamulaan itoobiya dowladda halkan waa wadan waddankuwa wax badan ayuu ka helayaa nabadda marka la barbar dhigo furmaha dagaalka ayuu yidhi in la xiro oo la dhibaateeyo dadka dhaliila dowladda ma xalinayso arrimaha ay tahay in wax laga qabto ayuu sii raaciyey wasaaradda arrimaha dibadda ee ethoobiya ayaa cambaaraysay khudbadii khamiistii iyadoo sheegtay inay ku jiraan eedeymo iyo talo aan loo baahnayn oo ku socda dowladda ethoobiya bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu sheegay in hadalkaasi uu yahay mid talo xun oo ay ku jiraan sheegashooyin jaahilnimo ah oo liddi ku ah xiriirka taariikhiga ah ee saaxiibtinimo ee ka dhexeeya ethoobiya iyo maraykanka khudbadiisa ayuu masiinka ku eedeeyey dhammaan jilayaasha hubaysan inay dalka ka geysteen dhibaatooyin bini-aadanimo oo ay ku jiraan barakicinta rayidka ra-iisul wasaaraha slovakia roberto fico ayaa weli ku jira xaalad daryeel caafimaad oo deg deg ah kadib markii dhaawac halisa uu kasoo gaaray toogasho laba maalin ka hor lagu qaarijin rabay sida ay sheegtay dowladda iskudayga dil ee uu ka badbaaday ra-iisul wasaaraha xilli uu meel fagaaro ah dad ku salaamaya ayaa ruxay dalka yar ee ku yaala bartamaha yurub wuxuuna dhaliyay cambaareyn caalami ah goorsii horreysay warbaahinta maxalliga ayaa sheegtay in dhakhaatiirta reer slovakia ay isniinta yeelan doonaan kulan ay ku qiimeynayaan xaaladda fico iyo haddii kadib qaliin saacado badan qaatay iyo daweyn lagu sameeyey iyo sidoo kale haddii markaasi laga qaadi doono magaalada lagu daweynayo ee biniska loona qaadi doono caasimada dalkaasi ee bratislava si halkaasi loogula sii tacaalo bayaanka ayay sidoo kale xukuumadda ku sheegtay in wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan caafimaadka fico la shaacin doono marka ay xaaladda saamaxdo saraakiisha cisbitaalka lagu daweynayo iyaga kamaysan hadlin toogashada lagu dhaawacay ra-iisul wasaaraha ayaa ka dhacday degmada handalova ee bartamaha slovakia booliska ayaana sheegay in ninka isku dayay dilka ay baaritaan ku hayaan kaas oo ahaa koob iyo toddobaatan sano jir oo hardiye ka ahaan jiray mid ka mid a suuqyada laga dukaamaysto ugu dambeyntiina qaramada midoobey ayaa ka digtay xaaladda bini-aadinimo ee suudaan iyadoo sheegtay inay keliya laba iyo toban boqolkiiba oo ka mid ah gargaarkii laba dhibic toddoba bilyan oo ahaa ee ay codsadeen ay heleen taas oo markaasi dhibaatada sii xumeyneysa tobannaan kun oo ruux ayaa ku dhintay malaayiin kalena way ku barakaceen tan iyo markii uu bilowday dagaalka saddex iyo toban bil ka socda suudan ee u dhexeeya milatariga iyo xoogaga r s f ee sida milatariga u tababaran jenis lake oo ah afhayeenka xafiiska qaramada midoobey u qaabilsan abaabulka arrimaha bini-aadinimada ee oja ayaa sheegay in dhaqaale la-aanta hay-adaha gargaarka ay keenayso inay awoodi waayaan ka hortaga gaajada daran ee dadka ay wajahayaan dalka suudan kalabar dadka ku nool oo ah milyan oo qof ayaa u baahan gargaar bini-aadinimo iyadoo ay isugu darsameen abaar iyo cuduro dagaalka ayaa kusii baahaya gobolka daarfuur oo ay u barakaceen rayidka ugu badan ee naftooda kala baxsaday aagaga dagaalka qaramada midoobey ayaana maalmihii lasoo dhaafay walaaca ka muujisay warar sheegaya in dagaallo xoogan ay ka dhaceen deegaanada ay radka ku badan yihiin iyadoo kooxda r s f ay doonayso inay qabsato ilfasheer oo ah magaaladii u dambeysay ee ku taala gobolka daarfuur oo gacantooda aan ku jirin dhageystayaal warkeenii dunidana waa nageynta galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownay hogaamiyaasha maraykanka iyo niger ayaa khamiistii soo gebagabeeyey wadahadallo rasmi ah oo heer sare ah oo ku saabsanaa qorshaha dalkaasi looga saarayo sida uu looga saarayo ciidamada maraykanka ee halkaasi ku sugan sida uu sarkaal ka tirsan ciidamada maraykanka u sheegay v o a wariyaha v o eda ee bentagonka carla beb ayaa warbixintan nooga soo diyaarisay sida kabixitaanka ciidamada maraykanka uu u saameeyey howlgallada la dagaalanka argagixisada ee gobolka maxamed colaad xasan ayaana noo soo jeedinaya sarkaal ka tirsan milatariga maraykanka ayaa v o eda u sheegay in hogaamiyaasha maraykanka iyo niger ay isku raaceen in ciidamada maraykanka ay bilaabaan inay si tartiib tartiiba uga baxaan dalkaasi bilaha soo socda ciidamada maraykanka ayaa niger ku sugnaa in ka badan toban sannadood sarkaalka u hadlay wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ayaa intaa ku daray in saraakiishii niger ee wadaxaajoodka ku lugta lahaa ay sidoo kale ballan qaadeen badqabka iyo xasaanadda ciidamada maraykanka saraakiisha niger ayaa sidoo kale ansixiyey ogolaanshiyaha duuliyaasyadeed ee habsimo u socodka duulimaadyada ay ciidamada maraykanka halkaasi uga baxayaan si loo hubiyo badqabkooda ciidamada maraykanka ayaa niger u joogay si ay uga caawiyaan milatariga dalkaasi la dagaalanka argagixisada gobolka saaxil bill rogio waxa uu ka tirsan yahay hay-adda foundation for defence of democracies countries like Mali, like Niger, like Nigeria, uh, Burkina Faso.
wadamada sida mali niger nigeria iyo burkina faso waxaa sii kordhaya dhaqdhaqaaqyada kooxaha jihaadiyiinta waana meelaha ugu khatarta badan caalamka maraykanka ayaa in ka badan boqol milyan oo doolar ku qarash gareeyey dhismaha saldhigga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano dronska oo ku yaala meel u dhow magaalada agadez ee bartamaha dalka niger saldhiggaasi ayaa la socday dhaqdhaqaaqyada alqaacida daacish iyo kooxaha kale ee argagixisada gobolka hase yeeshee marka uu maraykanka ka baxo dalkaasi waxaa halkaasi ku soo afjarmaya shaqadii uu hayay saldhiggaasi in ku dhow shan sannadood carla martinez mccain waa brofesor cilmiga siyaasadda ka dhigta jaamacadda buffalo ee new york Niger was somewhat of a rarity in the sense that it had one of the few democratically elected governments in the region and also a democratically elected government that was niger friendly way to ka the socnayd US, wadamo willing badan to oo gobolka participate ku in yaala military waxay ka mid presence.
ahayd dhowrka dowladood ee dimuqraadiga ah ee madaxdeeda lasoo doorto ee gobolkaasi ku yaala iyo sidoo kale dowlad dimuqraadi ah oo lasoo doorto saaxiib dhowna la ah maraykanka oo diyaar u ah inay marti geliso joogitaanka ciidamada maraykanka marka in la helo beddelkeeda iyo in saldhig military oo hawshii niger laga hayay lagu qabto aad bay u adkaan doontaa martinez mccain ayaa sheegtay in maraykanku ay u badan tahay inuu la xiriiro dalka jaarka la ah niger ee jaad si uu saldhig ugu helo ciidamadiisa horraantii bishan jaad waxaa ka qabsoontay doorasho madaxtinimo waana dal ay maraykanka saaxiib yihiin waxaana hadda uu maraykanku dib u eegis ku samaynayaa heshiisyada iskaashiga dhinaca amniga ee uu horey jaad ula galay major general bat ryder waa xogeyaha warfaafinta ee wasaaradda gaashaandhigga aqalka bentagonka ee dalkan maraykanka We're going to continue to stay engaged with the partners in the region when it comes to terrorism and countering the terrorist threat.
waxaan sii wadi doonaa in aan la shaqeyno saaxiibadeena gobolka marka ay timaado la dagaalanka argagixisada iyo ka hortaga khatarta argagixisada sababtoo ah mar labaad waad og tahay waxaan u malaynayaa in dhammaanteen si wada jir ah aan uga wada shaqayn karno wax ka qabashada khatarahaasi dhabta ah kabixitaanka ciidamada maraykanka ee niger ayaa loo arkaa inay dhabarjab weyn ku tahay dagaalka ka dhankaa argagixisada ee maraykanka haddii aanay saldhig ka helin saaxil diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maraykanku waxay u baahnaan doonaan inay ka duulaan saldhigyo kumanaan mayl ka fog si ay isha ugu hayaan kooxaha argagixisada ah ee dhibaatada ka wada gobolkaasi
mahadsanid maxamed colaad xasan oo warbixintaasi noo soo jeedinayey hay-adda caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha ee human rights watch ayaa ugu baaqday qaramada midoobay iyo midooda africa in cunaqabatayn hubka ah lagu soo rogo dowladda suudan iyadoo lagu eedeynayo isir beegsiga ka socda gobolka darfuur human rights watch ayaa sidaasi ku sheegtay warbixin cusub wariyaha v o eda henry walkins ayaa warbixin arintaasi ku saabsan soo diyaariyey waxaana noo soo jeedinaya xuseen barre aadan warbixin ay soo saartay sagaalkii bishan may ayay hay-adda human rights watch faahfaahin kaga bixisay waxa ay ku tilmaantay isir sifaynta joogtada ah ee ay wadaan ciidamada taageerada deg dega ah amaba loo yaqaano r s f iyo maleeshiyaadka xulufada la ah ee ku sugan gobolka daarfuur ee dalka suudan warbixintu waxa ay sheegtay in r s f oo ah koox kasoo jeeda qowmiyadda carabta ay beegsadeen dadka aan carabta ahayn ee qowmiyadda masaaliid oo ay ka dileen kumanaan qof inkastoo warbixinta human rights watch aanay sheegin tirada qaramada midoobay ayaa sheegtay in ilaa sagaal milyan oo qof ay ka qaxeen guryahoodii tan iyo markii uu dagaalku ka qarxay suudaan bishii abriil ee sanadkii hore warbixintu waxay ugu baaqday qaramada midoobay iyo midowda afrika in ay dhaqangeliyaan cunaqabataynta hubka oo lagu soo rogo suudaan si looga hortago rabshado kale sida uu v o eda ugu waramay maxamed cismaan oo ah qoraaga warbixinta kana tirsan hay-adda human rights watch
waxaa jira casharo badan oo aan horey u baranay waxaana ka mid ah in beesha caalamka iyo ururada gobolka ay u muuqdaan kuwo aan fahmin ama aan rabin in horey loo socdo si looga hortago xadgudubyo kale waxaan khayladhaan u jeedinay xitaa sida aan soo sheegay sanadkii labakuniyolabaatankii waxaana ka dignay weerarada joogtada ah ee lagu hayo dadka rayidka ah laakiin ilaa iyo hadda ma jirto jawaab sax ah oo ka timid beesha caalamka maxamed cismaan ayaa sheegay in qaramada midoobey iyo midowda africa midna aanay waxba ka qaban xogta ay warbixintu soo bandhigtay
ilaa iyo hadda maanan arag wax dhaqdhaqaaq ah ama jawaab ah oo ka imanaya hay-adahan aan talooyinka la wadaagnay midowda africa ayaanan ka jawaabin codsiga v o a si ay waraysi loola yeesho oo ay uga jawaabaan arrintan sidoo kale xafiiska ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan suudan ayaan ka jawaabin codsigii loo diray bishii abril xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa sheegay in laga yaabo in dembiyo ka dhan ah bini-aadantinimada laga geystay daarfuur waxaana uu tan iyo xilligaasi walaac xoogan ka muujinayay dagaalada socda maxamed cismaan oo ka tirsan hay-adda human rights watch ayaa dhanka kale muujiyey sida uu uga xun yahay xaaladda
waxaan qabaa in loo baahan yahay in aan wadahadal ka yeelano mas-uuliyadda arrinkan inaga saaran sababtoo ah macquul ma aha inaad tiraahdaan waxaan garab taagannahay dadka suudaan laakiin marka waxqabad loo baahdo la idinka waayo wax jawaab ah qoraaga warbixinta human rights watch maxamed cismaan ayaa sheegay in xaaladda xuquuqda aadamaha ee suudaan ay kasii darayso islamarkaana loo baahan yahay beesha caalamku in ay isla kaashadaan sidii loo dhammayn lahaa dhibaatada jirta
waxaa loo baahan yahay in daarfuur iyo suudaan diiradda la saaro islamarkaana la xoojiyo laxaajoodka daneeyayaasha suudaan ma aha oo keliya kuwa siyaasadda ama kuwa militariga waa in lala hadlo kooxaha rayidka ah ururada bulshada rayidka ah iyo dadka qaxootiga ah ciidamo nabad ilaalin ah oo qaramada midoobey ka tirsan oo loo diray xasuuqii daarfuur sanadkii labadii kadib ayaa ka baxay dalka sanadkii labadii taasoo keentay in loo cusboonaysiama lasoo cusboonaysiiyo beegsiga masaaliid iyo qowmiyadaha kale ee madow dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya in dagaalka sokeeye ee suudaan ka bilowday sanadkii hore uu xaaladda uga sii daray
mahadsanid xuseen bare aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayey weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa magaalada nairobi nooga soo diray wariyaha v o eda yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda jimcaha oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada nairobi waxaan ku falanqaynaynaa ama aan ku qaadaadhigaynaa shirweynihii dhowaan heshiisyada lagu saxiixay toddobaadkeenu ka soo gudubnay dalkan kenya gaar ahaan magaalada nairobi oo ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya xamse cabdi bare iyo wasiiro badan uu hogaaminayay iyo kuwa dhigooda oo dalka kenya ay heshiisyo halkan ku galeen kuwaasi oo ku saabsanaa arrimaha dhanka dhaqaalaha siyaasadda amniga iyo weliba waxyaabo badan oo isgaarsiintu ay ku jirto haddaba heshiiskaasi kala duwan oo horeyna heshiisya dowladihii hore ay u galeen ma aha mid si rasmiya loo wajahay oo siyaasad ahaan iyo ammaan ahaanba laga raaridi karo ummadda soomaaliyeed mise waxau ahaa mid aan laga fiirsanin ama markaasi la mid ah kuwii horey loo sameeyey barnaamijka faaqidaada toddobaadka ama jimcaha waxaa igala qayb galaya injineer aadan gaas nuur oo ah ganacsade ka tirsan ganacsatada soomaalida ee geeska africa gaar ahaan nairobi iyo abukaate garyaqaan axmed cali wardhiigley doctor cali cabdulaahi cadaawe oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha ka faallooda dhammaantood waxay joogaan magaalada nairobi kusoo dhowaada dhammaantiin saaxiibayaal barnaamijka faaqidaada jimcaha waxaan ku bilaabayaa injineer aadan gaas nuur
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore waxaan ka codbaaranayaa xoogaa codkayga oo maaragtay hargabay haya wariye sare yaasiin ciise wardheere waa ku salaamayaa doctor cali cabdullaahi waa salaamayaa abukaate axmed cali wardhiigle oo nin caan ah ka soo jeeda waa salaamaya yaasiinow barnaamijka anigu waddankan kenya muddo dheer iyo baandeganaa arrimihiisana si weyn baa ula socday anigu fikradayda shirkan wuu ka duwan yahay shirarka hore waa shir positive ah waa shir kuwii hore ka gadisan waa shir annagoo dhan naafacaya waa shir maaragtay soomaaliya iyo kenya ay gacmaha isqabsadeen waa shir maaragtay labada dhinac dan u ah marka anigu aad shirkaas j c c oo wasiirka arrimaha dibadda wasiirka waxbarashada wasiirka amniga wasiiradii oo dhan iyo dhigooda ay ku saaxiideen taariikhdu markaay lixdii may adugu sagaal beri ka hor aad iyo aad baan anigu usoo dhawaanaya asalaamu calaykum doctor cali cadaawe bismi illahi raxmaan raxiim walaayaal waa mahadsan tihiin horta waxaa isweydiin leh waxa weeye dowlad goormay heshiisyo international ah geli kartaa dowladdu waxay dowlad rasmi ah noqon karto waxa weeye markii dastuurkeeda abti looga qaado oo uu buuxo oo uu fadhiyo oy waddankii oo dhan maamuli karto maanta saan warqabno soomaaliya qaangaar ma aha waa cunug yaroo murjacoo dhashay iyadoo saasay tahay bay maanta waxay rabtaa inay la bocortanto ama la heshiisyo waaweyn la gasho dowlado konton sano nabadgelyo ku jiray taas waxay keenaysaa in mar kasta laga aqoon badan yahay lagu mardaabeyn karo sirqiyo aadan ka bixi karin inaad dhex gasho saaad uga warqabtaan qaabka dowliga ah maanta soomaaliya loo dhisay hadeertaan tafaraaruq xoog leh baa ku jira constitutionkii oo lagu kala tegey iyadoo saasay tahay maanta in la yiraahdo heshiisyo caalami ah baa lasii gelayaa haddana heshiisyada lala geliyo maanta ay tahay dowladda kenya kenya mar foga wakhti dhaweyto saad uga warqabtaan waxaa jiray international court of justice inay soo ogolaatay soomaaliya inay baddeeda leedahay taas iyadoo xukunkaas meeshaad taagan tahay inaad soo orodo aada heshiisyo aadan si fiican ugu soo fakerin dhex gasho khatar weeye abukaate axmed cali wardhiigley waxaad inta badan sharciyada iyo blogariska meelahaad wax ku qorto iyo dhaqaalaha intaba waad ka faallootaa maxaad ku dari lahayd arrintaa horta bismillahi raxmaan raxiim aniga waxaan ku dari lahay saaxiibaday wararkay sheegeen maaragtay waa rabada waa muhiim laakiin waxaan qabaa aniga intaan heshiis la gelin marka hore policy stadion la sameeyo qoraal la sameeyo oo pepera peperkaas sharci loo bedelo sharcigaas oo sheegaya siyaasadda guud iyo danta guud ee laga leeyahay sectorka dhaqaalaha sectorka martradeka sectorka security-ga markaas arrin stakeholderka soomaalida oo dhan ay ka qayb galeen ha ahaato maamul goboleed ha ahaato baarlamaan ha ahaato golo wasiiro markaas markii boliciga wadanka cad ee diyaar tahay markaasaa heshiis la geli karaa horta siyaasadeenna maanta dhaqaalaha siyaasad kastaba waxay ku dhisantaa dhaqaale waxaa u malaysaa niman ganacsataa oo trader inay hogaamiyaan dowladda iyagaa u sheego meeshay aadayso iyo meeshai ay iyaga maalgelin rabaan maaha taas wadanka wuxuu u baahan yahay siyaasad cusub oo import substitution in la bedelaa waxyaalaha aan aan tradekan aan u bedelnaa wadanka gudihiisa in lagu sameeyaa kalluunkeenna inaan wadanka dhexdiisa shirkad u sameynaa oo dhow la manufactgareeya ma garan saasoo kale shirkadaha waxa loo baahan yahay import substitution magaciisii haddaan soo qaato oomada bayl waagii hore waxaa jiri alaabta qalabka bannaanka inta laga keeno shirkadda bayl waxay shirkad assembly ah oo oomo samayso wadankiina warshadayntii ka qayb gasho shirkadaha waa inay loo ogolaada toban sano in ay canshuur dhaaf loo sameeyaa si import substitution wadanka u yeeshaa base manufacturing
injineer aadan gaas waxaad ka mid tahay ee dadka ganacsatada ee ka qayb galayay heshiisyadu intay dhacayeen soo dhaweynayay oo madaxda ra-iisul wasaaraha iyo la socday qodobada hadda ay ku doodayaan dadkan aqoon-yahanadana waxa weeye heshiisyadu inay marka hore yihiin wax la daraaseeyey inkastoo ay jireen heshiisyo ka horreeyey oo madaxweyne uhuru kenyaata iyo madaxweyne xasan sheekh ay galeen ra-iisul wasaaraha uu isagu laftigiisu hogaaminayay shirkan wasiiradii hore ee amniga doodisha iyo wasiirkalindhiki oo dalka kenya amniga ay galeen kulli amniga ay ganacsiga ku saabsanaayeen laakiin wax hore u dhaqaaqay ma jirin dareenkiina ganacsatadiina maxaa hadda idiin baxay marka la eego fursadaha idiin muuqda waa mahadsantahay yaasiin mar labaad horta waxaa weeye in marka hore la isfahmo weeye waxay oran jireen roma hal maalin kuma dhismo horta inaan sugno maalin walba aan noraano soomaaliya maaragtay weli weli welidaas waktigeedii ma joogno soomaalidu mar bay baaba'ahayd mar bay ku meel gaarahayd mar bay ka baxday maanta shirarka hore waxay uga gadisan tahay horta dowladdii hore oo oo heshiisyada lala geli jiray maalinba meel bay joogtay laakiin hadda waxaan u aragnaa waan la soconnay annaga ganacsadayaal haddaan nahay haddaan nahay dadkii maaragtay waddanka maaragtay labada dhinaacma ee odori jiray dalkayagii hore iyo dalkaana labaad oo ah noo ah ee dalkii labaad matalan waxaa ka soo qaata waad ogtahay annaga waxaanu leenahay ganacsi gooniya oo matalan businesska restaurantka iyo waxaa soomaaliya waxaad aragtay kalluunkeeda waa baddaa lagu daadiyaa kalluunka lake victoria ka soo baxa waxaana laga siiyaa siddeed doolar soomaaliya haddii hadda ay ganacsigaas oo kale isagoo jaban isagoo orgaaniga isagoo wanaagsan ayuuna imaanaya amniga kun kilomitr in ku dhow sagaal boqol ilaa kun kilomitr baa xuduud la neenaha haddii wadanka heshiisyadaas sidooda hadda aanu aragnay oo lagu saxiixay oo wax inaga iyo labada danba u fiican midda labaad waxbarashadii baa ku jirta wasiirkeena waxbarashada faarax cabdiqaadir iyo wasiirka halkan dhigiisa saxiix bay samaysteen dhalinyaro badan baa maalin walba halkaa ka yimaada iyagii oo aan maaragtay warqadihii gooni oo dhibka la kulma laakiin hadda waxay noqonayaan muxuu ahaa wadankoodii iyagoo heshiis ku oo shi sharci ku yimi oo la aqoonsan yahay muxuaha shahaadooyinkoodii hadduu master samaynayo hadduu b h d samaynayo hadduu bajular samaynayo ayay muxuu ahaa ay ku imaanayaan midda labaad waxay ninka la yihahdo doctor cabdullaahi uu ka weerday wadanka ka soo qaad congo meelo badan baa wadanka wadanka inaad dhulkao dhan haysatid ma aha khasab wadamo waxaa jira farajayle oo laakiin shiishadooda shaqeeya waxaa ka mid ah ciraaq waad aragtay kurdiyadu qayb bay haystaa etoobiyada aynagu dhegan tigrey gacanteeda kuma haysta haddana waa wadan wax kasta uu saxiixo socdo marka soomaaliya in loo daayo saxiixeeda iyo waxeeda haddii maalin walba loo seeday qolaa meel ka duday dhibkaasaa soconaya marka waxa weeye annaga haddaan nahay ganacsadaha shirkaas waa la soconay waana hirgelaya insha allah doctor cali cadaawe arrimaha muhiimka ee heshiisyadan ku jiray waxaa ka mid ah waxbarashada sida uu soo qaaday ee injineerku oo dadka kumanaanka ee halkan jooga yimaada aanay mar balba fursadahan heli jirin wadadan xuduudda lasoo maro oo aada u ballaaran oo iyadana laga hadlo mar walba ganacsigii ah waxaa kaloo lasoo qaaday arrimaha ku saabsan khayraadka wadanka soomaaliya uu leeyahay ee dayacan ee lagu bedelan karo wixii kale dalka kenya uu leeyahay marka waa heshiisyo hordhaca arrimaha maxaad ku diidan tahay oo aad ay kugu cuntami laayihin horta yaajinow ganacsigu shay xun ma aha oo labada dhinac waa u fiican yahay oo taa waxaa la diidan yahay maaha waxaa la diidan yahay waxa weye heshiisyada kale oo ganacsiga laba socda amni baa ka mid ah khayraad baa ka mid ah dhul iyo isku hayn baa ka mid ah hadda maalan maalintii dhaweyto dowladday puntland inay arsabo tagto oo heshiis dhaqaale la gasho heshiis dhaqaale ma xuma laakiin goormaa la geli kartaa dowladda rabta waddankaaga inay farafarayso oo rabto inay dhinac ka goosato miyaad la gelaysaa taas waa laga fiicnaa in dowladda puntland ay meeshaas aado tan kale waxaa laga fiican yahay waxaa weeye ninkii yiri kaale waddankayga qaado oo ina biixi ahaayo oo yiri labaatan kilomitr waxaan ku siinayaa dhaba aad badda ku gasho abiyo abi isagiibaa maanta gacanta wax ku hin oo rasabaa ruuxanaysa oo dowladdiisiibaa burbur ku taagan tan kale aan usoo noqonayno waxa weeye heshiisyadan hadda maanta la leeyahay dowladda soomaaliya way gashay soomaaliya ee kenya la gashay horta marka waxaa ugu horeysa waxa weeye heshiis inta aan la gelin khubuur baa la diyaarshaa waxaan ka falandaysa think tank ma haysano soomaaliya think tank waxa n g o yaal heer galbeed ay wataan iyo dowlado shisheeye ma garateen kuwaasna uma malaynayo inay dan soomaaliyeed wadaan dowladdu waa taan markii dhowtanishay waa dowlad murjucadar dhalatay oo rabta inay orodo ma ordi karto marka heshiisyadan oo kale waxay la mid tahay waa ordaya marka anigu waxaan qabaa faa'iido waa jirtaa laakiin faa'iidada waxaa ka danan khatarta ay leedahay
abukaate axmed cali wardhiigley markaad dhinaca sharciga ka eegto heshiisyadani maxay kula muuqdaan heshiisyada waa loo baahan yahay inaan la galo waddankeenna xagga maaragtay horumarka dhaqaale iyo infrastructureka legalka ah waa dambeeya inaan waddan naga horeeya wax ku darsanno oo maaragtay aan ka faa'iidaysano waa fiicanta haddaan kuu soo qaado soomaaliya land low ma jiro dowladda maxamed siyaad land low lahayd meeshaan hadda ma jiro land waxaa qaatay qabiil dhaqaale wuxuu ka bilowdaa dhulu ka bilowdaa haddaan shuruucdii wadanka lagu maamul lahaa annaga gudaheenna isku maamul lahayn oo dhaqaalaha oo laga bilaabo land low investment qolo noo keenayso ma jirto kow maxkamad madax bannaan oo ilaalinayso wixii la keeno wadanka oo investmentiga ilaalinayso oo magdhow bixinayso shuruucdeeda ma jirto maxkamadda weli madaxweynaha magacaabo ma jirto national court oo judicial oo independenta waxyaalaha waa isku xirxiran yihiin inaan garanaa waayo horumarka iyo shuruucda inay basic yihiin haddaan shuruuc fiican jirin horumar wadan uu samayn karo ma laha kenya waxay rabtaa danay leedahay inay marketkeena u isticmaasho inay wadamada carabta sii aado ay warshado soomaaliya ka samayso joint venture nala gasto danay leedahay kenya annaga aawo danaheenni aawo warshadaheeni aawo busineskeeni aawo shuruucdeeni aawo intaasaan kusuko
halkaas aan iga soo dhex galo markaan halkaan dowladdii kumeel gaarkeed labada kun iyo afartii aan dhisnay shirkii ugu horreysay waxaan ka qayb galay baarlamaankii la furayay puntland labada kun iyo shantii waxaan uga khudbeeyey waxaan ku eriyey horumar haddii la rabo in la gaaro aadan injineer aadan gaas waxaad ka mid ahay dadka ganacsatada kalluunkaa la soo qaaday oo kale waxa weeye midkaan lake victoria laga keeno oo wax badan in lagu sameeyo u baahan oo tayadiisi unooda wanaagsanayn dad baa ku nool oo kenyaan oo noloshooda ay ku xidhanta dadka soomaaliyeed meelihii ay wax kale ay kalluunkooda meel kale u iibgeyn lahaayeen hadday halkan keenaan kenya oo soomaaliduna ay ganacsi badan iyo adduunku haysato isku dhac xagga dhaqaalaha ama interest ma iman karaan mayba yaasiin sababto waxa weeye annaga hadda soomaaliya maalinba intaasoo diyaaradood baa wirsano airbort ka baxa qaad bay noo geeyaan qaadka diyaarada hadday kusoo baxaan waa inaan ku helnaa wax maaragtay bedelkooda dollar caws baan dollar saysanaa marka hadda heshiisyada la gaaray waxa weeye in wax la isdhaafsado soomaalida waxay ku maamaadaa geeljire geela waa wada jira waa ka jira midaan ay ka dhawaajeen walaalahay oy leeyihiin xoogaa dantooda innaguna danteenna waa wadanaa geeleena waa danahena waa wadanana teena goonida sovereigntigeena waa noo gooni ganacsigeena waa noo gooni arrimaheena waa noo gooni laakiin waxa weeye marka east africada bay hoos imaanaysaa midaana waxa weeye hadda kalluunka laga keeno uganda iyo midka laga keeno lake victoria nyanza waa isku mid soomaaliyana sidoo kale la mid noqon doontaa maadaama ay bahdii ku jirta east africa marka annaga waxa weeye faa'iidada ku jirta diyaaradiiba waxaa naloo soo saaraya meeshii qaadka iyadoo dollar saaran tahay iyadoo kalluun saaran yahay iyadoo digirtii soomaaliya saaran tahay iyadoo cunooyinkii qaaligahayo mooskii organicayo macaanaa noo saaran yahay waxyaalahaasoo dhan baan eegaynaa mayfaat waa kala go-a marmar baa laleeyahay male dad badan baana weydiiyay waddankan dalxiis buu ku dhisan yahay dalxiisku way yaqaani kalluun yaro badan oo waddankan laga helan oo magacyaal badan leh oo dalkeenii buuxa ayaanu la-naha marka waxa weeye waddankeena hadda soo dhaqaysanaysaa waa inaan positiveka ka eegnaa iyo negativeka aynu ka eegin waxaad soo qaaday injineere maxaanku irahdaa east africa oo sanadkii hore ay dowladda soomaaliya ay ku biirtay wadankii sideedaad aanu marayno taasi marka fursadaha ay keeni karto aan weydiiyo abukaate axmed cali ee wardhiigley faa'iidada dadka soomaalidu ay dareemayaan waxyaabo badan oo preferentialka ah oo waxay mudnaanta xagga kuleh wadanka kale lagu soo warejiray sida mooskii kalluunkii wixii waxyaabaha la kala faa'iidi karo maxaa ku muuqda
horta east africa inaan galnay waa raacsanahay wadamo maaragtay qasabay nagu tahay east africa horn of africa indhaha waxaa jira laba power ethiopia iyo qolooyinkan east africa dan ahaan soomaalida waxaa u dan ah inay gasho maaragtay east africa east africa institution jiro waayo institution oo ulujeedadiisa ista marka u horeysa custom tariffs in la sameeyo kadib muxuu ah capital iyo iyo iyo iyo people ay isdhex galaan inaan diyaar u noqono waayo waa inaan diyaarinaa siyaasad horumarineed oo dowladahan la tartami karto oo maaragtay shaqo abuur ah oo oo oo beeraheeni iyo maaragtay xoolaheeni iyo kalluunkeeni kaas aan waxaa la keenay hadda east africa keliya maahane saaxiibadii hadda intaan sheekeynin hong kong maxaan u geen weynaa layidhi kalluunkeena way annaga aan maxay ahayd w muxuu ahaa world trade organization inaan ku biirno oo aan isku diyaarino oo maaragtay waddankeena u noqda waddan adduunkao dhan oo ka faa'iidaysto waa keliya kalluun keliya inaan kiina keliya keenna maaha laakiin abukaanta waxa weeye dad sideed wadan oo horumar loo kaa tira badan oo kaa badan haddaa wax ku darsatay miyaanay faa'iido ahayn waa faa'iido weyn aniga midaan ka cararay waa etoobiya waddankeena inuu ku xirmo kenya east africa inuu galo waa loo bahay laakiin shuruucdii iyo nidaamkii inaan leenahay wey dr cali cadaawe east africada aynu ku dhex jirnaa waa isla su-aashii baan sii wadaynaa halkanna dadkii wax ku bartay oo weligii deganaa kenya tahay siyaasadana waad ku jirtaa faa'iidooyinka laga heli karo east africa waxaa kugu muuqda
horta faa'iidooyinka iyo aan isku darno khataraha ka imaan kara aan marka hore ku bilaano khataraha ka imaan kara hadda sida la leeyahay etoobiya waxaa la rabaa in la soo geliyo east africa community marka wixii anaku isku hayna etoobiya waxaa la rabaa halkaas in iyadoo loogu xalaaleeyo si kale markaa u fiiriso waxaa kaloo meesha taagan waxa weeye aysan aan rabo dadki inaan u sheego waxa weeye qaanuunmada ay ay heshiiskan uu qeexaya waxaa ka mid ah qaabka badda loo qeybshay oo very critical ah weeye waxyaalaha aan aniga rabo inaan maanta duro si fiican uga sheekeeyo ugala hadlo waxa weeye qaabka tanzania iyo kenya ku heshiiyeen waa qaabka loo yaqaano qaabkii ay kenya rabtay weeye ay soomaaliya ka rabtay badda in loogu qabso waagii dhaweyto maxkamaddii adduunka marka markaas si u fiiriso waxa weeyaan haddaan lugta la soo galnay ama ku jirno waxaan ku khasbanaan doonaa badayada in saas loo qaybsho marka khatartaas iyadoo laga fiirsan baa daaqliska soo la yiri laakiin waxa weeye haddeer si looga tababarsan lahaa laga fakeray u baahan tahay taas qofkii raba inuu fiirsho ha soo dhowlgalayo shuruuciyada iyo qaanuunada east african community membershipka faa'iidada marka faa'iidada ay leedahay waxa weeye dhinaca waxbarashada anigu ragaalkan kenya wax ku bartay aan ahay dowladda kenya lacag fara badan bay ku kharash garaysaa waxbarashada taqriiban lixdan sano oo waxay haysataa qaab aqoomeed oo fara badan oo jaamacado badan ay leeyihin risaasho badan leeyihiin iskuulladoodana waxaan u malaynaya waa one of the best adduunka haddii dhinaca u fiiriso waxbarashada kenya waa kugu sarreeya adduunka jirta taas waa faa'iido walaalkaysu uu sheegay injineerka waxa weeye the blue economy shirkii halkan lagu qabtay waxaa looga hadlay qaabkii wax laisku weydaarsan lahaa laakiin waxay ka dhaqaaqi weyday dhinaca kenya oo diidanayd malaygeeda in malayga in laga kor keeno midda soomaaliya waa very critical suuq in loo helo haddeer malaya singapore iyo hong kong kiilada waxaa lagu gataa soddon dollar halkaana sideed dolar waxaa laga hadlaya sagaal toban dolar wax saas marka qaabkii loo geyn lahaa shir kaloo waxaa jira aan ka qayb galay oo puntland lagu qabtay twenty nineteenkii shirkaa waxaa qabtay hay-adaa qabtay oo isugu yeeray soomaaliya oo dhan sidii kalluumaysiga soomaaliya kor loogu qaadi lahaa rugta ganacsiga ku jirtay laakiin waxa ayaan darro ahayd dowladihii kuma jirin meeshan waxaa la rabaa policy markii la suubinaya dowladuhu inay horboodaan dowladuhu dowlad goboleedyada qaar waaba iskaba taxbaan maba jiraanba puntland waxoogaa loogu qaatay iyadana waxa weeye wax weynay meesha keentay xataa markaa ma jirin dowladda federaalkana iskaba dhaaf qabqabsi bay ka bixi tan yahaada marka waxaa loo baahan yahay waxa weeye warsee xero loo xigtaa ilkana ku nabad galaan meeshan waxa taagan waxa weeye east african community lug baan la soo galnay kenya heshiisyaan la galgalnay khataraha nooga imaan karna diyaar banu nahay inaan iska difaaci karno tii baddaa u dhoweyd sanado badan bayna nagu qaadatay ragga dagaalka ka qaybgalay baan ahaa waa tahay injineer aadan gaas waxaa kaloo ku jiray heshiisyada xuduudan dheer ee ilaa iyo sagaalka boqol ee mayl gaaraysa hanti badan oo soomaaliyana ka timaada dadkuna ay xagga kala aadaan dad badan oo xuduudaha degan oo wax ku barta ayaa jira hadda waxbarashada sida doctoor ka hadlayana wadamada waxbarashada ku horeeyay ku jiraan fiisaha laftirkiisa waa ku jirta arrimaha amniga wasiirada amniga kaadayeen in la fududeeyo dalal badan baa loo sameeyey on the sport markay soo istaagaan kiisayaasha arrimahaas ganacsatadeenna maxaa idinkaga muuqday heshiisyada wallaahi heshiisyada iyasina waa sax wey waa saa sheegtay heshiisyadaas waxyaalo badan baa nooga muuqda horta dowladdii yaan ninkle william ruto dowladii hore waa ka gadisan tahay soomaalida si weyn weyn bay u tixgelisay waad aragtay wasiirka gaashaandhigga taliyihii nabadsugidda si jananka c i d da muxuu ahaa taliya ku-xigeenka booliiska yani waa kulli waa guddiga nabadgelyada marka xuduudda dowladdan way ka go-an tahay soomaaliya ni william ruto dowladihii hore wax kastay ahaayeen annaga waayahan isbeddel weyn baanu dareenaa midda ah in fiisaha waa la fududeeyey xagga soomaaliya ayaa gooni loo yani waxa dowladdu ay ka socoto maaha waxa la yihahdo e t a oo ah in qofka nabadgelyada soo geliya xataa maraykan baasboor haddaa haysatid waa lagu jeegaraynayaa online baa lagu jeegaraynayaa sidaas marka waa u simay wadamadoo dhan waa la simay etoobiya soomaaliya midda waxaa soo qoraya ee africa ee africa baasaboorka soomaaliga waa la bedelayaa waxaa lagu qorayaa east africa markaas wax aad u baahantahay ma jiro yani soomaaliya waxyaala badan shaqooyin badan bay keenaysaa wasiiro badan baa inooga wasiiraha ka qaybgalay wasiira yeelanaysaa sagaal xildhibaan baa ku yeelanaynaa dad waxaan noqonaynaa wada maaragtay maaragtay qiyama oo mustawahoodu sarreeyo marka midda xuduuda oo sidaasa mar walbana waa lagu celiyey shirki maalinta dhowed oo wasiirka waxaa saxeexay fartaag generaal cabdullaahi fartaag iyo wasiirka halkan diko saw marka waxaa wey annaga haddaan eegnay maadaamaan la soconna anuu shirarkiina waa tegaynay waana ra-iisulwasaaruhuna ilaa b b s buu noogu yimi shirarkii uu dadka qabilay waa ka qayb galnay marka si fiican positive ay u socotaa walaalaheen waxaan leenahay waa inay soo dhoweeyaan annaguna aada iyo aad baan usoo dhaweynaynaa shirkaas
haddii aad goordhow nagu soo biirtay waxaynu bartamaha kaga jirnaa barnaamijka faaqidaada jimcaha oo maanta aynu ku eegayno heshiisyadii toddobaadyadii aynu ka soo gudubnay kenya iyo soomaaliya ay ku kala saxiideen magaalada nairobi ee arrimaha dhaqaalaha ganacsiga warshadaha isgaarsiinta beeraha xoolaha iyo waxbarashada iyo qaybo kale oo amnigu ku jiro waxa ay gala qayb galaya oo dooda hadda aan is horfadhinaa injineer aadan gaas nuur oo ka mid a ganacsatada dadka soomaaliyeed ee kenya abukaate axmed cali wareegle oo isagu ka faallooda arrimaha sharciga iyo siyaasadda iyo doctor cali cabdulaahi cadaawe oo isaguna aqoon-yahan siyaasi ah isla markaana xagga dhaqaalaha ku xeeldheer waxaanu hore ugu sii soconaynaa iyadoo idaacadda weli bartamaheed aynu ku jiro arrimaha iyaguna la xiriira xagga sharciga iyo faa'iidooyinka heshiisyada noocaanihi waxa ay kaga duwan yihiin kuwii hore dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin in heshiisyadan hadda la saxiixay ay ka culus yihiin kuwii hore marka la eego tirada wasiirada ra-iisul wasaarihii iyo dowladdii oo soo guurtay iyo siyaabaha markaasi hoos loogu dhacdhacay oo ka duwan kuwii hore waxaan ku laabanayaa abukaate axmed cali wareegle
heshiis in la galo waa fiican tahay soomaaliya in integrated maaragtay local marketka iyo regional marketka iyo global marketka ay ka mid noqoto waa loo baahan yahay hadda east africa community waxay soo wadaa conditionality dowladda soomaaliya la horgeynayo oo le qodobkaas ma ku jirtaa kan ma ku jirtaa wax wax la macnaynayo waxaa u malaysaa dadkan inay diyaarsan yihiin horumarkooda iyo qorshahooda ay leeyihin waxaa u malaysaa xasan sheikh madaxweyne xasan sheikh inuu ulajeedo siyaasadeed ku qarinayo maaragtay heshiisyadan heshiisyada waa inay lahaadaan policy oo dhaqaale siyaasadeed oo danaha strateejikada soomaaliya ka shaqaynaya maaha siyaasad iyo maaragtay ganacsatada soomaaliya rabto inay nairobi investment ku samayso sidaa daraaddeed heshiisaan gelayna maahaxasan asaa dowladda xukumo asagaa siyaasada dejiyo waxaa u malaysaa siyaasadii dhaqaalaha wadanka inayba jirinba maaragtay guddigan dhaqaalaha inuu boolicy cad uu samaynin oo soomaaliya saasay horumar u aadaysaa waxaa la yidhi lixdan sana lasoo qoray lixdan sano waxaa ka horeeya shan sano toban sano labaatan sano inaad policy leedahay iyo planning ma garan dowladdii maxamed siyaad markay dhacaysay afartan iyo sagaal warshadood oo wadanka jiray oo manufacturinga ha yar yaraadaan import substitution ahaadaan hadda wax jiraba male dadkii oo dhanba traderay noqdeen nin maaragtay inuu china alaab ka keeno oo waddan kala geeyo waxaa u malaysaaba de nairobi intaan joogno traders iyo ganacsato waxaa joogto makhaayado kuwa makhaayadaaba roomba suuqiyay qaateen hindiyay bannaan ka saareen bitsada talyaaniga lagama cuno territoriya laga cuni jiray makhaayadaha soomaalida laga cunaa saasoo kalea substitution waa inuu dhacaa oo sideen marka uga faa'iidaysan karnaa ee, waxaan bulshada?
uga faa'iidsan karnaa inaan sharci wanaagsan oo kabitaalkeena ilaalinayo iyagana kabitoolkooda la ilaalinayo inay meesha jirto oo qolo kasta danaheeda la ilaalinayo Eh, dr cali cadaawe eh, waxaanu weli eh, isla su-aalihii baanu sii wadnaa heshiisyadu marka eh, dhinac walba waad sheegteen inay yihiin u baahan yihiin lasoo diyaar garoobo Eh, hadda wuxuu oolsan buu ku dhow yahay east africa waa la sameeyey gudiyo kala duwan oo mid walba leh oo shuruucda hadda uu injineerku uu ka hadlayo abukaatu meel walba wasaarad walba iyo hay-ad walba guddigii waxaa hadda la wadaa kadu- kala duwanaaya xagga tariifka iyo eh, sicirka canshuuraha iyo wax walbaa socda marka qaabka loo hiqin karo maxaa kuu muuqda
Ah, horta em, anigu saan uga warqabo em, dowladaha eh, soomaaliya ka dhisan iyo go- dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexaba Em, ma lahan advisaro fiican oo haga waa marka ugu horeysa oo national oo strategic eh, short medium long term strategy leh ma jirto everywhere zero waxaa caqli u ah hay-ado ngo-yaal oo ajanda heer galbeed wato ama heer regionka ay wataan khatarta marka eh, soomaaliya eh, iyadoo leadershipkiiba uu tacbaan yahay markii lagu sii daro advisor xumo waxaa soo baxaya em, cunto aan bislaan baa soo baxaysa Em, heshiisyadan maanta ee rabta soomaaliya inay gasho aan waxaan odhan lahaa em, yaa lagu degdegin dib ha loo dhigo haddii loo dhigi karo dowladdu constitutionka dib ha loogu laabto waxaa laisla ogaado cafti ha loo qaado constitutionka qaanuunka international law haddaad akhriso dowladdu heshiis ma- international caalami ah yani ma geli karto haddaysan cafti aysan u qaadan constitutionka asaasiyan taasa u ah heshiiska international lowga ah marka soomaaliya walaale si fiican umay saqangaarin waxaa muhiim ah wada ogol in wax lagu hor- horta lagu hagaajiyo qaabkii dowliga ahaa ee soomaaliya lagu heshiiyey oo federaalka ahaa dib lagu soo laabto Een, heshiisyadan iska geliyana eh, ama la joojiyo ama laga fiirsado injineer aadan gaas eh, nuur heshiisyadii hadda gunaanadkii baynu marhaynaaye faa'iidooyinka ay leeyihiinna waa laga hadlay waxyaabaha ka iman karana waa la sheegay laakiin inta badan dowladdii soomaaliyeed iyo dowladda kenya waxa ay boorka ka jafayaan sidii lagu meelmarin lahaa heshiisyadaasi ganacsatada iyo eh, dadka halka wax ku bartaa eh, sidee u arkaa arrinta inta horta intaan u gudagelin waxaan rabaa inaan dr cali wuxuu ku celceliyo dustu horta waddan walba wuxuu leeyahay internal ma ogtahay waa waddan walba arrimihiisa goonida ruwanda mid gooniyay leedahay burundi mid gooniyay leedahay waddamada in dastuurka waa wax innaga inoo gaara laakiin midda kore oo oo maaragtay eh, oo aynu kenya la geynayso iskuma xidna innaga int- waxayna hoosteenna muxuu ahaa waxaa la yidhi eh, muxuu ahaa eh, waxaa la yidhaha libaaxayadu libaaxu way ku dagaalamaan baa la yidhi raqda laakiin markay arkaan wa- waraabo iyo waxoo kale isku meel bay ka soo jeestaa horta midaas waa innaga waa mid inoo gooniya oo dastuurka iyo haddii sharciga la samayskaya laakiin waxaynu ka hadlaynaa midda danteena oo maalintu dhow ra-iisul wasaaraha oo wasiiradiisii muhiimkaa wata oo halkaa ku siixeexday oo waxbarashadii leh oo ganacsigii leh oo eh, difaacii leh oo amnigii leh marka waxaa weeye arrimahana waa wax aanu iska laabraaca mahay waa waxaan dhiibli oo alana saynay intaasoo sanaan waddanka ilaa qaxi baanu joognay oo aanu waddankan ka shaqaysanaynay waddankan dadkiisuna waa dad aada u fiican runta marka la helo waa dad yacni dad waxa weye kiyaatiga dadka oo shicibkiisa iyo waa dad maaragtay eh, yani wax lagu darsan karo eh, muxuu ahaa o- ruto laba sano bay hadda dhammaysanaysa augusto yani waa wax la soo waxeeyey wa- wasiirka hore oo amniga wa- waa tuu saxiixayey waa wax alanas lagu soo sameeyey marka arrimahan annaga haddaanu nahay dadkii kenya oo ganacsadaha waxa weeye waxaan ku leeyahay caloosha qalbi wanaagsan u sheega waa shirka waa waxbarashada ganacsiga eh, muxuu ahaa dalkeenna maalin walba qaadiya waxaana loo keena dee lacagteena baa xagga tagtaa war waxbaa isdhaafsanaynaa wey arrintu waa intaas wey waxbaa isdhaafsanaynaa amnigaan isdhaafsanayna ganacsan hadda hadda kenya lacag baa looga soo diraa soomaaliya soomaaliya sidii hore maaha inta waxaa lagu qiyaasay soddon kun oo qof inay kenya qurbajoogta soomaaliya lacag bay soo geliyaan waddankan may fahamta marka waddankan muhiim baan ku nahay annagana inaan ka faa'iidaysano warshadaheenu warshada haddii la sameeyo waa konton milyan baa ku nool boqol iyo toban milyan baa ku nool congo yacni waxaynu soo saarnay businesskeenna ayaynu uga faa'iideynaynaa marka marka sidaas bay u tahay arrin fiican abukaate axmed cali wardeegli gabagabadii baynu joognaa maxaad hal u aragtaa adoo eegaya faaqidaada jimcaha soo ururinayna talooyinka aad ururinaysa aad si ku najco heshiisyada la gaaray islamarkaana ay noqdaan wax iyaguna ay ku guulaystaan annaguna aan ku guulaysano oo dadka iyaga soomaaliyeed ee intaasoo dowlad la-aanta iyo burburka iyo dhibka ku jiray wadamadaa naga horeeya aan heshiisyada la gelayno siday ku hergeli karaan talada waxaan qabaa aniga simbosium inaan sameyno shirweyne qaran laisugu yeero oo national policy oo xagga ganacsiga tradeka manufacturingka oo bolicigaas markaas la qoro bolicigaas inay wadanka iyo dowladda ay ku shaqayso dowladda federaalka ay ku shaqayso maamul goboleedyada ay ku shaqeeyaan hadday jirin policy cad oo ummadda ay og tahay all stakeholder maarata ay ku jirin ugu dambayntii talada hal iyo labaa lagu soo ururinaya markaan doctor cali cadaawe haddaba hal maxaad u aragtaa horta markaad fiiriso halkan waxaa yimid ra-iisul wasaaraha waddanka qaanuunka sharciga la gudbiyey oo constitutionka la gudbiyeyna waxaa gudbisan in madaxweyne madaxweyne ku-xigeen yahay marka wuxuu saxiixay waa nalan void marka ugu horreysa marka ninka halkaa yimid wuxuu saxiixay wax kama jiraan wey marka ugu horreysa sababtoo ah qaanuunka haddeer uu leeyahay xasan sheekh lagu dhaqmo waa midda uu leeyahay madaxweyne madaxweyne ku-xigeen marka aan leeyahay marka constitutionka dib ha lagu noqdo waxaa ka mid a waxa weye war qaabka wax ku gelaysaan baaba khaldama marka ugu horreysaba taas weeye taladeedu waxay tahay war heshiisyadan iyadoo inta halasku haysto la gelayo hala joojiyo ugu dambayntii injineer aadan gaas nuur noo soo gabagabee maxaad ganacsato ahaan iyo amni ahaan iyo faaqidaada jimcaha adaa codkii ugu dambeedaa ku siinayaa waxaad xal u aragto xal waxaan u arkaa horta doctor cali wuxuu yidhi ra-iisul wasaaruhu waa ninka dhan executive-ka oo wadanka wasiir isagaa awoodda dastuurku siiyey oo wax walba isagaabaa saxiixa madaxweyne dusha unbu maaragta waa loo gudbiyaa xataa wax walba oo la magacaabayo isaga la-aanteed isagaa magacaabaya yani waxaan ka hadlaynaa ra-iisul wasaaruhu nin waxaa haddana nin aada u degan anigu waa arkay waa nin maaragtay waa nala shiray marka midda labaad oo anigu aan leeyahay aad iyo aad baan ugu niyad samanahay meel fiican bay maraysaa waddankaanu intaan deganayn oo aanu ganacsi ku lahayn oon ku barwaaqownay soomaaliya iyo kenya oo gacmaha isqabsada waanu ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa ugu dambayntii abukaate axmed cali wardeegle adduunka waxaa hormariyo maxay ahayd integration economical soomaaliya integration east africa inay la gasho inay kenya maaragtay ay walaashato oo businesskeeda ay horumarto technologiga iyo horumarinta kenya ay leedahay aan aan ku dayanno waa mid loo baahan yahay haddaan annaga sixin cid aan aan ka faa'iideysan karno ma jirto tusaale waxbarashada u noqdo waxbarashada ma jiro wax la yidhaahdo charter of universities universityga charter in loo sameeyo sidii college waxay noqotay maqaayad dukaamo la furan karo inay charter jiro the national council of universities inuu jiro markaas ka bacdi aan wadamada kale aan la tartami karna loo baahanya wax kastaba annaga wax koo waxay ka bilaabataa charity beginis at home arrimaha constitutionka waa baseka u weyn constitutionka waa social contract haddaan constitutionka lagu qorin siyaasadda dhaqaalaha siyaasadda beeraha siyaasadda ganacsiga oo soomaaliyo dhan ay ku heshiisay wax wada ogol hadday imaan wax wadankan horumar uu gaaraya ma jiro aada iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen injineer aadan gaas nuur oo ah ganacsadee soomaaliyeed oo ka faallooda arrimaha ganacsiga iyo dhaqaalaha abukaate axmed cali wardhiigley oo isaguna ah abukaate isagu siyaasadda iyo weliba brogreska dadka xagga dhaqaalaha wax ka qora iyo doctor cali cabdulaahi cadaawe oo ah aqoon-yahan dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadda ka faallooda dhammaantood waxa ay ka qayb galayeen barnaamijka faaqidaada jimcaha oo maanta idinkaga imanaya magaalada nairobi anigoo yaasiin ciise wardeera ayaan idinla socodsiinaya intaynu barnaamijka lamida ku kulmi doonno waxaynu dhammaantiin idinkaga tegaynaa fii amaan illah
aad ayuu u mahadsan yahay yaasiin ciise wardheer oo nala socodsiinayay barnaamijkii faaqidaada toddobaadka weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta iyo codadkii sitay qosol wanaag iyo aweys khamiis
guntawaa guntoo geedkoo midhiise isku gaayuun lay ku guuraa garmiyaa gabaryaay ileey gooyo gaalmaan ahay oon
gudbey galabteed idhexayse waa gabsanaa gurigayna anaa kugee aniga galabtaan maxaan galaa oon ku gaaraa
gonfahaan guurkaaga aanu gashtay guulaay gacmahay u hooraan gabaryaay gacalka anmaa u gafaa jubilka jubilkeyga waa haddaba geed oo gugaas laho sitey qosol wanaag iyo aweys khamiis ayaa u dambeeyey idaacaddeenii galabnimo iyo heestii gambaalo iyo gareeska waxaana idaacadda idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo idaacaddeenna fiidnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo